on the VOA Global English Network.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa toddoba waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroban iyo bogeena v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo beeniyey in la sii daayey dhakhaatiir u dhalatay kuuba oo ay haysteen al-shabaab wararka ay warbaahinta caalamku sii daynayaan ee sheegaya in dhakhaatiirtii kuubaanka ahayd ee lagu haystay dalka soomaaliya gudihiisa lasii daayey waa war aan dowladda soomaaliya ka soo bixin waa war ee la abuurayo weeye waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan sida cudurka covid -19 uu u saameeyey waxbarashada dadka naafada ka ah dhinaca aragga hadda waxaa cusub waxa weeyaan umaad aragtay ee, baalkan hadda adduunka kharibe ee la yidhaahdo coronaviruska la yidhaahdo ayaa waxoogaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo ee, bahal suum la yidhaahda wax lagu baranayaa baa layidhi moogtahay marka suumkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaba soo degsaday oo mobil smartphone aan isticmaalaa laakiin ee, mushkilada weyn waxay ka timiday suumkii isticmaalkiisiba waxoogaa igu yar adkaaday qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya inta la xaqiijiyey lix askari ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duleedka galbeed ee degmada balcad oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho ila xogogaal ayaa v o e da u xaqiijiyey in gaadhiga qaraxa loo dhigay uu ka tegay balcad kuna socday deegaanka daniga oo dhowaan ay ciidamada dowladdu saldhig ka dhigteen madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeeranayo musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden qoraal uu maqhrinimadii xalay soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda shan iyo tobanka bishan ka dhici doonta magaalada miami ee gobolka florida taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn trump ayaa khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka covid-19 jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka walter reed hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu sheegeen in uu wanaagsan yahay ururkaas oo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaanan weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha maadaama oo hay-adda dowladda mareykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurada ee c d c ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhexgeli karin muddo u dhexaysa toban ilaa labaatan maalmood dhanka kale musharaxa xisbiga dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada joe biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay inaan la qaban doonta haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka covid-19 taliska u sarreeya ciidamada qalabka sida ee mareykanka ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqay in ay si iskood ah isku karantiinimeen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus warka soo baxay waaxda difaaca mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyayaasha iskaarantiimay ay kamid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida generaal mike milly iyo ku-xigeenkiisa generaal john hayten saraakiisha iyo qaar kale oo kamid ah taliska ayaa dhowaan xarunta difaaca ee pentagon kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha mareykanka admiral charles rey kaasoo habeenkii ay salaasadu soo galaysay xanuunka laga helay afhayeen u hadlay pentagonka oo lagu magacaabo jonathan hoffman ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee maraykanka laga qaaday salaasadii shalay tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus dhanka kale stephen miller oo kamid a la taliyayaasha sare ee aqalka cad ayaa xalay shaaciyey inuu qaaday xanuunka coronavirus taasoo ka dhigaysa qofkii ugu dambeeyey oo ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ee laga helo xanuunka covid-19 qaar ka mid a dalalka reer galbeedka ee xubnaha ka ah qaramada midoobey ayaa aada u cambeereeyay dowladda shiinaha gaar ahaan xadgudubka ay dowladda shiinuhu u geysanayso muslimiinta kasoo jeeda qowmiyadda wiigariska sidoo kale waxaa aada loo cambaareeyey caburinta ay dowladda shiinuhu la beegsanayso ismaamulka hong kong cambaarintan ayaa ahayd mid ay dalalka kala duwan kusoo bandhigeen shirka loo dhanyahay ee golaha dhexe ee qaramada midoobay
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka noo soo jeedinayay laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa beeniyey in la sii daayey laba dhakhaatiir oo u dhalatay dalka kuubaha oo muddo sanad iyo bar ah ay haysteen ururka al-shabaab warka sii deynta labada dhakhtar waxaa tabiyey wakaaladaha wararka ee a p iyo a f b falastiin axmed iimaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiir axmed ciise cawad waxaana uu ku jawaabay wararka ay warbaahinta caalamku sii daynayaan ee sheegaya in dhakhaatiirtii kuubaanka ahayd ee lagu haystay dalka soomaaliya gudihiisa la sii daayey waa war aan dowladda soomaaliya ka soo bixin waa war ee la abuurayo weeye
ka dowlad ahaan maxaad kala socotaan xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin dhakhaatiirtaasi soomaaliya intii eh, dhakhaatiirtaas la afduubay way ku dadaaleysay dowladda iyo hay-adaheeda eh, eh, amniga inay eh, la socdaan xogta eh, dhakhaatiirtaas ayna ku dadaalaan sidii dhakhaatiirtaasi loo sii dayn lahaa iyagoo badqaba iyagoona doonay dadkooda iyo dalkooda ugu noqon lahaayeen waa dadaal iyo mas-uuliyad ay dowladda soomaaliya isa saartay
wasiir ma jiraan wax dadaalo ah oo ku aadan sii deyntooda oo hadda aada wadaan ka dowlad ahaan dowladda soomaaliya si joogta ayay eh, ula xiriirtaa eh, mas-uuliyiinta kuuba oo ula wadaagtaa eh, hadba xaalka dhakhaatiirtaas wixii wara oo laga hayo sidee dowladda soomaaliya iyo kuuba arrintan uga wada shaqeynayaan dowladda soomaaliya iyo cuba eh, way way iska wareystaan eh, xaaladda eh, eh, dhakhaatiirtaas afduuban dowladda soomaaliyana wixii gacan ay ka geysan karto sidii dhakhaatiirta loo sii dayn lahaa eh, iyagoo nabada waa waa ku dadaashaa waana wadaysaa dadaalkaas kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo u waramayay falastiin axmed iimaan
habeen wanaagsan meelba aad naga dhagaysanaysaan dhagaystayaal dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ku cadaadinaya dowladda kenya iyo mas-uuliyiintuba in ay kordhiyaan qorista ciidamada la dagaalama ururka al-shabaab arrintanina waxay ka dambeysay weeraro cusub oo ay maleeshiyada al-shabaab u geysteen dad rayd ah iyagoo weeraraya baabuurta islamarkaana guryaha gubaya maxamed baarax shire ayaa warbixintan noo soo diray ma aha markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay dhibaatooyin ka geysata gudaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya deegaanka songolina waxa uu ka mid yahay deegaanka dhacdooyinka kala duwan ay ka geysteen songoli oo ka tirsan deegaanka ijaara dab ayay dabada u qabadsiiyeen tuulada qaybo badan oo ka tirsan kadib markay tuhun ay ka galeen in dadkaasi ay yihiin kuwa si dhow oo la shaqeeya dowladda dalkani kenya laamaheeda amniga safiya cabdi nuur xildhibaanada deegaankaasi laga soo doortay iyo deegaankaasi booqatay waxayna sheegtay in dayactir iyo dibudhis ay ku sameynayso dhammaan guryihii dadka laga gubay waxayna sheegtay shacabka ku dhaqan deegaankaasi in aysan wax wada shaqeyna la sameynin kooxda al-shabaab reer sangooley tacsiya oo guryahaas layna ka gubay dhibaatadayna ku dhacday rafaadka madeen baa ininka socdaa Ee, oday odayada wiilashii guryaha laga gubay waxay igu imaadeen ee, masalaani maalidhood anoo joogo ayakana waxaan dhahay degdeg baa idinku imaan doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka hadda tacsidii baa inii wadaa inaad raalli ahaataan hadda wixii ninka idinku dhacaana wuu igu dhacay tolkoo dhanna wuu ku dhacay dadkoo goob fagaaraha ku hadlaya ayaa waxay sheegeen inaysan marnaba ka tirsanaan doonin taageeranay siin doonin kooxda al-shabaab balse waxay ka codsadeen marwada iyo weliba saraakiisha kale amnigae la socotay in ay wax badan kala qabtaan dhaqdhaqaaqa nolosha iyo horumarka deegaankaasi sangoole oo ah deegaan halbowlua isku socodka guud ee degmada ijaara kooxda al-shabaabna in badan deegaankaasi ay ku soo noqnoqotay
ma doonayno ma jeclin waxaan ibliis sidii loo nacay dadka muslimka ibliis siduu u nacay kasii dheer baan u nacbannahay ma rabno ma rabno hay maqlaan hadday rabaan hadday joogaan ma rabno ma rabno ma rabno warkaas qaado ma sabit badan baa nahay oo madaafici badan oo ma- ma sabidaa nahay ijaara u nooga imaadaa sangayluu nooga imaadaa meelo badan buu nooga nooga imaadaa waana nala masabidaa ma qabno shabaab ma qabno ma rabno ma doonayno dadka anag ninkii shalay la tangaasaynay khamiista aad noo dambaysay baatan meeshii laga qaaday aniga isku qoys baana ninkaa maa jeclaan kara ma jecli ma jeclin ma rabno ma doonin kaa qaado wax noo imaado oo booqasho noogu imaado aadaan ugu baahnay aniga waxaa la yidhaahaa abuukar kedi bashiir ninkii jimaal ahay aabbihiisaan ahay marka booqashadaad na soo booqatay waad ku mahadsan tahay weliba waxaan doonaynaa oon kugu baraarujinaynaa oon kuu sheegaynaa si aada tilaabadan inaad noogu soo- noo soo kordhiso noo soo kordhiso noo soo kordhiso insha allahu ilaahitiisa day ku noqoto inaad noo soo kordhiso oo hadhow noo imaato oo saa dambe noo imaato oo lugtaada aad noogu imaato aan aad iyo aad u jecelahay intaasaan ku leeyahay tan kale waxaan u baahana sukurud aan u baahana dadkaanag naloo suubiya oo naloo kordhiya askarta oo qoladii kbr la dhahaya naloo badiya waxay ka warantay dhaqdhaqaaqa haatan dowladdu ay ka wado horumarka degmadaasi waxayna sheegtay marwe safiya in deegaankaasi laga qorayo ciidamo hor leh oo gaara oo ka imaan doona dadka deegaanka wiilashii goorta la ruud gareeyo k p r ta training baa loo diray qoryoodana waa la siin degdega arrintaana loo sameyn Kor- kordhiskana kordhiskana waa taa inii sheege k p r ininka isku dhex noqda dhalinyaro hagaajista magacyahooda noo keena magacyahan waan gudbinaynaa markaan gudbino waa la veetgarayni markii la veetgaray training baa la gelin qoryaa la soo siini sagaal waa diyaar intaa kusoo kordhinaysaan ininka kusoo kordhista Ah.
dowladda dalkani kenya ayaa indhawaalido waxay ka shaqaynaysay in dadka rayidka degmooyinka xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran ay hubaysato oo barana siiso oo hoob iyo gawaarina siiso si ay isaga dufaacaan kooxda al-shabaab ee dhacdooyinka ka geysanaysa mashruuca marwe safiya ay shacabka deegaanka songoole ugu baaqdayna waa mid ka mid ah mashruucaasi dowladda dalkani kenya qaadatay in shacabka degmooyinka xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran ay ka hortagaan iskana dufaacaan kooxda al-shabaab maxamed faarax shire v o a garisa dhinaca kalena maxkamad ku taalla magaalada nairobi ayaa maanta laba nin waxa ay ku heshay dacwad argagixisanimo ah arrin la xiriirta weerarkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ka dhacay suuqa westgate mall ee ay al-shabaab ku qaaday oo ay ku dhinteen toddoba iyo lixdan qof maxkamadda ayaa qof saddexaad waxa ay ku weyday eedihii loo soo jeediyey khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan magaalada nairobi ka soo diray laba ka mid ahaa eedaysanayaashii loo haystay inay maleegeen amaba ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay bishii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee westgate ee magaalada nairobi labadaasi eedaysane ayaa lagu kala magacaabaa maxamed cabdi iyo xasan mustafa kuwaasoo ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dembi ah in xubnahaasi ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii westgate maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wax dembi ah lagu waayey liibaan cumar oo ka mid ahaa saddexdii nin ee ay dowladda kenya u soo xirtay inay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii westgate weerarkaasi ay kooxda argagixisadu ay ku qaaday moolka westigate ee magaalada nairobi ayaa waxa ay ku dileen ilaa toddoba iyo lixdan qof oo u badnaa dad rayid ahaa oo moolka ku sugnaa xilligii ay maleeshiyaadku weerarka ku qaadayeen xaruntaasi garsooraha maxkamadda milimani francis andayi ayaa sheegay in laba-iyo labaatanka bishan ay maxkamaddu shaacin doonto xukunka ay maxkamaddu ku ridayso labada nin ee ay sheegtay in maxkamaddu ay dembiyo la xidhiira shirqoolkii weerarkii westigate ay ku heshay weerarkii ka dhacay xarunta westigate oo ahaa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay kooxda al-shabaab ay ku qaado gudaha magaalada nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ahaa weerar indhaha bulshooyinka kale ee dalkan kenya ku nool ku soo jeediyey soomaalida dalka kenya gaar ahaana caasimadda magaalada nairobi soomaalida magaalada nairobi ayaana weerarkaasi si aada ugu xasuusta sidii ay uga qayb qaateen gurmadkii iyo caawimaadii loo fidinayay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi maxamed cali americo oo xilligaasi ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka kenya ayaa sharaxaya waxa uu isaga iyo soomaalida dalka kenya ay ku xasuusan doonaan weerarkii ay kooxda al-shabaab ay ku qaaday qadar waa mahadsan tahay maalintaas waa maalin aada xasuus noogu leh ko labaatankii sebtember laba kun saddex tobankii waxaa xasuusta aniga anoo guriga joogo oo xafiiska aan weli gaarin aadin ayaa qofi soo wacay oo yiri ambasador maxamed fadlan tvga daaro yiri waxbaa dhacay ka dhacay westgate ka dhacay tv markaa daaray oo aan arkay in meeshii la weeraray oo maxabado iyo ay ka jiraan isla markiiba waxaan kaloo fiirinaya tviyada kale oo mataqaana oo kenya waxaa arkay arrin mucjiso ahayd igu noqotay oo ahayd in tv kasta oo aan daaro ama raadi kasta oo aan daaro wariyaasha iyo dadka mataqana ka hadla siyaasadda iyo mataqana expertska ah ay eedeynayeen soomaali eedeynayeen ay dhehayeen soomaali baa sameysay soomaali baa sameysay soomaali waa waa shabaab soomaali waa mataqaana argagixiso ay nagu shaabadinayeen isla markii ka safiir ahaan qof soomaali ah arrintaas waa ka carooday waana ka xanaagay waxaa u yeeray oo yeeray tviyada iyo raadiyaasha kenya oo aan mid kasto isku dayay badankooda isla maalintaas waan tagay iyo maalinta ku-xigtaba oo aan u sheegayay in arrintan ay tahay arrin soomaali aanan lagu shaabadeyn karin dadka meesha ku jiro oo qaar ku dhaawacmay qaarna ku dhintay ee xataa soomaali ku jiraan safaaradda soomaaliya ee dalka kenya iyo ganacsatada soomaalida ee suuqa isliya ee magaalada nairobi ayaa sidoo kale xilligaasi qayb weyn ka qaatay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkii ay kooxda al-shabaab ay ku qaaday westigate arrintaas ayayna soomaalida magaalada nairobi ay ka lahaayeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen in kooxaha argagixisadu aysan cidna u aabayeelaynin waxaa kusoo xigtay maalin kadibna in qaxootiga soomaaliyeed ay ku noolaa xiriha qaxootiga dhadhaab ayay qaarkoodna ayagana ay saa sameeyeen taa waxay ka ahayd in wanaaggii ana aan sheegayay in soomaalida badankooda ay wanaag jecel yihiin dad nabad jecel ay yihiin waatinimada deesnimada jecel in aan ay tusayeen waxaan kaloo aad aan uga mahad celinaya oon ka xasuustaa sidoo kale ganacsada soomaaliyeed ee xaafadda isli iyo nairobi aan dhehe in ay ayagana ay raashin iyo biyo iyo mataqaana ay geeyeen meeshii wax ka socdeen oo ciidamadii ay u gargaarayeen marka wax wanaag ayaan ka aragnay inkastoo marka hore ay mataqaana aan ka xumaanay waxyaabaha nagu shaabaday koob iyo labaatankii bishii sebtembar ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii oo ahayd maalinkii ay kooxda al-shabaab ay weerartay xarunta westigate ayaa waxaa ka soo wareegatay toddoba sano waxaana wixii ka dambeeyey xilligaasi dalka kenya ka kala dhacay dhowr weerar oo ay al-shabaab ka geysatay kuwaasoo dhaliyey khasaare kala duwan waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weerarkii jaamacadda gaarisa iyo sidoo kale kii ka dhacay hoteelka duusid two ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalycom
halkaad nagala socotaana waa washington xanuunka covid -19 ayaa inkastoo uu si toosa iyo si aan toos ahaynba u saameeyay dadka dunida oo dhan haddana waxa uu si gaara u saameeyay dadka naafada ka ah dhinaca aragga warbixin ku saabsan sida uu covid -19 u saameeyay ardayda araggala ee wax ka barata jaamacadaha ayaa waxaa boorama nooga soo diray waryaheena xaashim sheekh cumar good xanuunka coronavirus ayaa wuxuu saameeyey waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka a qabta ee ka dhigata jaamacadaha somalilan bilihii ugu horreeyey ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashadu xidhay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ardaydii wax ka baranaysay goobaha waxbarasho ayaa waxbarashadoodii loo bedelay habka tooska ah ee loo yaqaano online iyagoo u hooygooga ku suganna wax ku baranayay xanuunka coronavirus darteed nidaamkaasi wax dhigasho ee ardaydu casharada ku baranayeen waxaa caqabad kala kulmay ardayda araggala maadaama ay adag tahay isticmaalka aqoonta kombyuutarka ee i t-ga sida uu v o a u sheegay xasan maxamed yuusuf xasan saki oo ah wiil aragla oo dhigta kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda camuud waxaanahay arday aan arag lahayn oo jaamacadda camuud dhigta gaar ahaan qaybta qaanuunka sanadkii ugu dambeeyey baan hadda aan bilaabay laba asbuuc ka hor waxbarashada adigu kolley caqabado badan baa ayaa iga soo food saaro anii horeyba aan qaar ka mida uga hadlay laakiin waxoogaa hadda waxaa cusub waxa weeyaan unaad aragtay baalkan hadda adduunka kharibe ee la yidhaahdo coronaviruska la yidhaahdo ayaa waxoogaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal suum la yidhaahda wax lagu baranaya baa layidhi moogtahay marka suumkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaban soo degsaday oo mobil smartphone aan isticmaalaa laakiin mushkilada weyn waxay ka timiday suumkii isticmaalkiisiba waxoogaa igu yar adkaaday marka maalin walba oon soo galaa khadka inaan soo galaan isku dayaa laakiin caqabad bay noqotay marka sidii baan kaga hadhay duruustii marka waxaan hadda sameeyaa koorasadii baan hadda rabaa inaan dib u gudo oo lixdii kooras intixaankeedu markii loo fadhiisanayay maadaama aanan suumkii dee aanan ku soo qaadanin way igu adkaatay inaan galo marka dib baa laygu dhigay marka ardaydii re-exaamkahayd baan hadda rabaa inaan la galo oo maad aragtay aan kala qayb qaado marka kolley iyadoo coronavirus waxbarashada si guud uu u taabtay haddana dadka baahiyaha gaarka hale waxaan filayaa si gaara ayuu usii taabtay waayo arday kale oo hadday duruus qur-aan ay noqoto ama waxbarashooyin kale macaahid ay noqoto ayaan wadanka joogta ayaan la hadhadlay marka caqabadahaas ayaa iska jira kolley kolley si guud ummadoo dhan wuu u saameeyey haddana si gaara annaga ayuu noo saameeyey waxyaabaha ay ardayda aragala kaga gudbi karaan caqabadahaasi ayuu u arkaa xasan maxamed yuusuf xasan saki caawimo la xidhiidha xagga waxbarashada farta dadka araggala ay wax ku bartaan ee loo yaqaano tatabka ama afka qalaad loo yaqaano baraa'ilka marka waxa quraate waxaan leeyahay lagaga gudbi karaa waa inaan hello unaad aragtay qalabka dadka anigoo kale ah waxbarashada u sahla sida maad aragtay waxyaabaha software voicemailka leh ayaa waxaan iyo barail tagas buukiskoo kale waayo haddii wadanka ay buugtan barail tagas buukiska ka jiri lahayn dee intaan soo mudaalaceeyo baa maad aragtay aan kadibna aan ardayda la geli lahaa marka dhibta weynay jirtaa waxay tahay barail tagas buukiskii baanan jirin marka dowladda iyo maad aragtay dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ciddii magaranaysa nagu soo caawin karaysa qalabka noocaasoo kale wadanka aad baa loogaga baahanya aad hadda anigoo kale kuliyadda qaanuunka ayaan dhigtaa ardaygu kolkuu jaamacad dhigto wuxuu baahan yahay waxyaaba badan oo referensi ah inta macalinku uu sheegay kuguma filna marka waxaad u baahan tahay waxyaaba aad tixi raacdo buug badan oo akhrida ayaad u baahan tahay marka jaamacadda camuudda qaybteeda librariga ma laha baraayil tagas buugkiisa ma yaalaan marka ciddii si gaara iga caawinaysa anika xasan ahaan buugta braltagasbukiska weliba qaybta qaanuunka qaybta qaanuunka ciddii maad aragtay iga caawinaysa aad baan ugu baahanahay sida buugga weyne blakis dictionary oo buug la yidhahda ayaa jira buug badanoo waxaa jirta koorasyada kala duwan ee qaanuunka la xidhiidha cabdixaliim axmed cabdilaahi waxay wax wada bartaan oo ay saaxiib yihiin wiilka araggala ee xasan saki waxaanu inta badan ka caawin jiray casharada wakhtiyadii hore ee aanu jirin xanuunkan coronavirus wuxuu xusay in xayiraadii uu keenay xanuunku uu caawin kari waayey saaxiibkii balse hadda oo dib loo furay waxbarashadii uu caawin karo coronavirus waxau noqday wax adduunyadii dhan kala xira oo dadkii wada joogay lagu qasbay inay kala fogaadaan ninkan sidaa og tahay waxaan isugu nimaadnaa ama jaamacadda ama hoteelada meelaha wax lagu akhristo librariyada taana way socan weysay oo waxaa layidhi meelihii waxbarashadii waa la xiray hoteeladii xayiraad baa la geliyey dadkii o dhan way kala shakiyeen gafuurkii baa la wada xirtay dadkii inay kala sikadaan bay noqotay marka wax akhriskii wuu socan waayey dhaqdhaqaaqii wuu adkaaday marka taa dhan waxay keentay in mataqaanaa ay arrinta ay adkaato xaaladdii markii ay soo tartayna waxaan isniri bahalkan muddo mudduu sii joogi doonaa cudurkan saas darteed anigu waa meel waxaan ka imid halkii aan waxaan u laabtay halkii aan ka imid muqdishoan tegey hadda markuu idlaaday bishii sebteembar ayaana buuram ku soo laabannay laakiin waxaan u caawi waayey waxay ahayd kala fogaashaha oo dadkii hal kala fogaado layidhi laybrariyadii iyo iskuulladii iyo meelihii wax lagu akhrisan jiray iyo hoteeladii dhanna waa la xiray taas ayaana keentay inaan caawin waayo zuumtana isagu wuxuu u isticmaali waayey zuumta qof walba i d baa la siinayaa iyo baaswer isagiina qof u gelinaysa ma laha oo xaafadiisa dad caawiyaa ma joogaan waxba wax barta isagaa ka jira xanuunka covid ayaa saameyn ballaadhan ku yeeshay guud ahaan nolosha dunida si gaarana wuxuu u saameeyey ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee soomaalida haashim sheekh cumar good v o e boorama markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
Yeah.
inoo soo socdo xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan
wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya inta la xaqiijiyey lix askari ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duleedka galbeed ee degmada balcad oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho ila xogogaal ayaa v o e da u xaqiijiyey in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tegay balcad kuna socday deegaanka daniga oo dhowaan ay ciidamada dowladdu saldhig ka dhigteen madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeelanayo musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden qoraal uu maqrinimadii xalay soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda shantoanka bishan ka dhici doonta magaalada miami ee gobolka florida taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn trump ayaa khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka covid-19 jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka walter reed hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisug sheegeen in uu wanaagsan yahay ururkaasoo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka kasoo baxay madaxweynaha maadaama oo hay-adda dowladda mareykanka u qaabilsan ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee c d c ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhexgeli karin muddo udhexaysa toban ilaa labaatan maalmood dhanka kale musharaxa xisbiga dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada joe biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta waxaana uu sheegay in ay isaga la habboon tahay inaan la qaban dooda haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka covid-19
mahadsanid xuseen barre aadan oo warkan noo soo jeedinayay haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
heshiiska doorasho ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa buddig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso boqol iyo kow xubnood taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamanka kow iyo tobnaad haddaba wakhtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aada u kooban ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuq maasuq iyo wax isdabamarin waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan cali siciid cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo aadan siciid warsame xaarato oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya suldaan cali xasan kaafi qoyste iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamaya anagu waxaan leeyahay musuq maasuq waa laga fogaan karaa mana dhacayo insha allah laba gole baa meeshan jira golena waxa weye waa golaha shacabka waxaa la yidhi ergaa soo dooranaysa boqol iyo kow ah golena waa golaha sare oo waxaa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada waxaana liistigooda soo gudbinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedada anigu isim baan ahay odadhaqameed baan ahay waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa waxaan ku rajo weynahay rajaynayaa sanadka inaan musuq maaqsuq dhici doonin sababtoo ah sanadka hore waa run musuq maasuq waa dhacay laakiin musuq maasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi min siyaasiyiinta ka yimi buu ah runta haddaan kuu sheego qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan odhan karaa uma madax bannaanayn casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaalaa dadka ergada noqonaya soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laaluush qaadanayaan culimmada ganacsatada aqoon-yahanka dad nadiif ah oo xulan kara qofka soomaali matalaya musuq maasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuq maasuq laga dhaxlay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah musuq maasuqna aanu ka dhicin arrintaasu waa message aan dirayo kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuq maasuq dhici doonin haye aadan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno waxaa weeyaan musuq maasuq ma dhammaanin waa jira hayaa ha la yareeyo waa hab kale laakiin musuq maasuq waa jira weliba aniga hadda ila sii cuusto saddex guddiyo horlaa la isku daray musuq maasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulaayey ama qaab ah, dhaqaalo lagu- lagu soo saarahayey ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo xulaad dowlad ay saaran tahay lagu soo xulayay marka meeshaas markas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaala oo asli ah oo intaa u dhaxayn kara inuu kasoo bixi kara taas waa kow tan labaad waxaa muuqata in waktiga lasoo xulaayo ergooyinkan iyo dadkan au yahay wakti aada u gaaban aan la haysanin wakti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda waxaan ka wadaa cuqaasha qofku muxuu yahay shakhsiyadiis maxay tahay dadmadiis maxay tahay reerka muxuu ka ka yahay soomaalida muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkooda nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay arrin loo baahan yahay inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol eh, maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku watasuu ku soo saari lahaa waxaa ka marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lilaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saaraa aad bay u adagtay suldaan cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata waa mahadsan tahay een, saaxiibkay horta een, saddexda guddiyo horta ka hadlay Een, waxaan u malaynayaa ee, kumanakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxaa ku xusnaa ergada boqol iyo kowda waxaa soo xulaya ee, ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka arintaas horta wax isqaban kara maaha waxaana u malaynayaa haddii aanan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markii ansixinayeen inay bedeleen sideedaba soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntan yahay ergadana qabiil bay ka imaanaysa si dowladi qabiil ay erga uga soo xusho ama ururo bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loojiga ma aha arrintaasuna u malayn maayo waa arrin markii hore tybe erin inay ku timi aan u malaynayaa laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay Een, qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonnay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa Een, sideedana waxa weye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay laba kun iyo lix iyo tobankii golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuq maasuq nanjacal- nanjacalaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyadda sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyaddooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladdaa uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda aadan siciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuq maasuq ka marnaan doonin waxay leedahay sababo badan bay lahaan kartaa tii lix- ah, labadii kun iyo lix iyo tobanka aan kasoo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odaga ah ama ergegan dhaqaalaha laga galaya nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulaya ruuxooda si ay u- u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaye tan kale waxaa waa siyaasadda siyaasadda baa laga leeyahay waxyaalo badan oo awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninkii gobolku ka soo baxaayo maamul goboleedka hadduuna ku xirnayn waa curyaan waa toor badan ma leh midda kale waxaa weeye waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonaynay waxqabad in lagu- waxqabadka in lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaana oo sabab aan uga dhigayaa waxaa noo muuqata musawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranayo uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuq maasuq baa ka jira tan koowaadba tan labaad markay u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo- oo oo gacan ku leeyahay marka sidaas awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ay yihiin wax la wato oo dad gaaru wataan oo awood lagu soo saarto waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay ee, hal arrin baan ka saxaya laba kun iyo lix iyo toban dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxaan lama fiirinayn wax dadka ku cusub bay ahayd waxa la iska qoray dad maaragta wakhti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogoo la yidhi garow waa codka lagu bixinaya maba tegi karinba ninka afmadow joogoo la yidhi kismaayo codka lagu bixinaya wakhti uma hayn dhallinyaro iyo dad aan waxaan wakhti u haya baa la qoray iyaguna waxa weeye baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa ma ankirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday laba kun iyo lix iyo tobankaa laga faa'iidaystay waxa weeye maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaana saxaana soo baxaya xalka anigu marka aan soo jeedinaya wuxuu aan raba inaan ka faa'iidaysto arrintan uga faa'iidaysto waxaan leeyahay isimada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummaddii dooratana ay kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan soomaalidu waxay tidhaahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo nimaan mas-uul ahayn baa ergada noqonaya kadibna waxa weeye waxbuu musuq maasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa weye xildhibaankanu iyagu wakiil ka yahay berri iyaguu matalaya iyagaa u baahan aadan siciid haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horeyna waa usoo aragnay haddana waan u jeednaa qaabka u dhacayo ama xag oday ha ka yimaado ama xag siyaasi ha ka yimaado ama xag dhaqaale ha ka yimaado meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waay? waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo bowdka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxaa waye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonaya doorashada dadban waxaa ku soo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhiin jiray labaatankii sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa banaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haystaa ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ahna ma dhammaan doonto musuq maasuqan doorashada ee joogtada noqotay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali siciid cawl iyo aadan siciid warsame xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho laga furay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka soomaaliyeed kaas oo ay dadka leh hal abuurka farshaxan gaar ahaan gabdhaha ka heli karaan meel ay ku soo bandhigaan farshaxankooda casriga ah mashruucaasi oo loogu magacdaray somaali art foundation amaba mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiya saaf waxaa aasaastay sagal maxamed cali oo shahaadada sare ee mastarka ku haysata dhaqanka iyo madxafyada taasoo ay ku diyaarisay jaamacadda u s l ee magaalada london sagal barnaamijka qoyska ayay marti igu tahay waxaanay kaga hadlaysaa baahida keentay aasaaska mashruuca fanka casriga ah dadka ka faa'iidaysanaya iyo fursadaha uu siinayo dad kale hal abuurka farshaxanka gaar ahaan gabdhaha sagaal kusoo dhawow barnaamijka mashruuca asaasna waxaa la dhahaa the somali arts foundation markii lasoo gaabiyana saaf aa u wacnaa af somali waxaa waaye eh, asaaska fanka casriga badanaa dadka sida ay yaqaanaan dalka waxaa waaye qof ka shaqeeyo dhinaca hidaha dhanka sanado fara badan hadda waxaa ka shaqeynaya sida dib loo soo celin lahaa maxaa la dhaha institutionyaasha waxaas qaabilsanaan jiray kasoo qaad museumka libraryga iyo en, um, academiyada iyo waxaas oo kale qaybna dhinaca maxaa la dhahaa policy oo guddiga qaranka ee unesco in dib loo soo celiyo hoolahaas la bilaabo marka saasa arrimahaas aad laygu yaqaanaa dhalinyar badan ay imaan jirtay kaalmay ga codsan jireen sida a- ayaka uga kaalmeeyo dhinaca fanka casriga ha noqoto meelay kusame isku imaan karaan isku dhexgeli karaan meel hal abuurnimo ku dhisan marka waxaa go-aansaday maalin hataa fursad u leeyahay in aa sameeyo meel guri uu noqon karto fanka casriga maadaama uu dalka haysanin runtiina oon u lahayn tradition mise history oo ah in meelaha goobahaas oo kale goobo fanka waa haysan jirnay goobaha en, maxaa la hidaha dhaqanka iyo tacliinta waa haysan jirnay laakiin goobo oo dhalinyaro aad ula shaqeyso oo fanka casriga le ku saabsan taaskeena mise historygeena ma la soo arkin marka hadda alxamdulilah waxay noqotay waqtiga xoogaa ku fikir inaa fursad keeni karo inaa aniga sameeyo oo asaaso mashruucan oo wax eh, madax banaansan oo gooni u shaqeyso oo maxaa lala shaqeyso dadka fanka ku jiro en, wax ah marka saasa u sameeyey dhinacna waxaa waaye maxaa la dhahaa mashruuc oo sida sida business camal ah oo aan la kaalmeynayno farshaxan dadka farshaxanka ka shaqeeyo siday alaabtooda maxaa la u iibin karaan siday en, eh, ogaadaan maxaa la dhahaa meelay soo dhigaan farsamada.
meelay soo dhigaan oo lagu arko ay Meel heli soo lahaayeen dhigaan. ha iyo xataa runtii bandhiga keli xataa ma aha xataa meel ay ku sameeyaan en, maxaa la dhahaa, howlahooda waayahay waa u noqon doonaa usoo noqon doonaa een, xirfadaada iyo aqoontaada dheeriga ku saabsan samaynta meelaha madxafka iyo artiga lagu soo bandhigo laakiin hadda magaalada muqdisho marka mar haddaad tilmaantay in dhallinyarada ay u baahan yihiin inay helaan meel ay kusoo bandhigaan farshaxankoodii meel ay ku samaysan karaan meel een, lagu suuq geyn karo marka maxaad u samaysay hadda bilaaw le waayo marka intaan in ka badan inaan sameynaan rabnaa laakiin hadda waxay ahayd kow in meel saan oo kale la asaaso labo in lasoo bandhigo howlaha maxaa la dhahaa en, um, dadka farshaxanka oo casriga marka hadda kasoo qaad waxaa sameynaynaa exhibition mise bandhig sawiro ah oo laba gabdhood oo muqdisho degan haween oo soomaaliyeed howlahooda inaan soo bandhigno labadoodana waxaa waaye filin ay sameeyaan eh, sawirna way qaadaan tusaalahaas xataa in waxyaabahan inay muhiim ay yihiin inay rabaan inay inay xataa lasoo bandhigi karo oo dad u imaanayaan ay daawanayaan ay xiiseynayaan ayna gadanayaan oo ay lacag ay ka heli karaan farshaxanka walaa muhiimad weyna noqotay runtana taasa aad dadka marba noola soo xiriiro hadda dhalinyaro kamid yihiin oo dhahayaan waa mahadsan tihiin sidee ugu soo biiri karnaa networkiina waani soo booqan karnaa marka fikradda oo saaf keliyaaba noqotay wax runtii ku qanciyay dhalinyaro badan ay ku qanceen iyo ama dhalinyaro xataa kelimaa runtii dadka dhan oo farshaxanka aad u xiiseynayo waxaan wax ka maqnaa waayo ay tabayeen marka runka markii la dhaho dhinaca fanka casriga caalami ahaan soomaaliya way ka maqan tahay waaya waxaan rabaa marka marka inaad- taas ha taasna inaan kabnaabnaa waayahay en en marka focuskiina ama dadka adinka hadda taargetkiina ah ma gabdhaho keliyaba mise wiilal iyo gabdho qof alla qofkii farshaxan shaqadiisa ay tahay ama jecel inuu sii horumariyo ama bartaba wuu u furan yahay en mashruuciinu horta qof walba uu u furan yahay si si caadi ahaan laakiin annaga haddaan nahay saaf waxaa fiiro gooni u leenahay dadka caadi ahaan xoogaa maxaa la dhahaa xoogaa gees lagu leexo em, bulshada oo ka mid tahay haweenka en, oo ka mid tahay markino dadka la dhaho minorities haweenkastoo taas kel- kelmad xunay tahay marka waxaa aad in arab kaalin ugu lahaana arabno waxaa waaye qof walba oo inuu saaf imaan karo uu dareemi karo meeshiis inay tahay qofna ka xigin uuna welcome yahay marka ilaa iyo hadda imise qof ayaa isdiiwaan gelisay oo saaf ka mid ah oo farshaxaniista ah oo farshaxankoodii hadda la daawan karaa ama lasoo bandhigi karaa exhibition iyo wax markii lasoo bandhiga horta waqtiga qaadataa marka hadda laakiin dadka networkan ku jiro oo professionally aan ula shaqeyno ilaa waxaa waaye dhowr iyo labaatan oo representation aan ku hayno oo alaabtooda hayno oo isafahane oo wuxuudaa soo bandhigi karno mise aan kaalmeyn karno laakiin inta qof oo noola soo hadashay marka daafurka sameyna kabacdi walaa intaas way badan tahay waxaa hataa dareensannahay maadaama fanka casriga uu yahay goobabka oo runtii loo maxaa la dhahaa examin gareeyo realityga mise nolosha iyo wadahadal oo hadda camal een, waxyaabaha hadda socdo si fiican looga hadlo oo la la fiiri fiiri gooni loo loogu camal arko waxaa isdhaahnay dadkeena oo meel walba joogo soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa meelahan oo kale xataa haysanin oo dad soomaali iskula hadlaan in xataa u furnaan karto marka waxaa waaye camal mashruuc oo soomaali oo fanka ku ka shaqeyso inay meel sha- joogaan iskala hadli karaan waa gartay een, sagal een, sida muuqata waxaa tahay qof dalka muddo ka maqnaa oo hadda dalkii muddooyinkan dambena joogay marka fikraddan iyo cilmigan ku saabsan een, art foundationkan een, dhinaca soomaalida xaggee kala timid caasho sidaa xoogaa kenya usoo taataabtay aniga horta holahan waa kasoo shaqeeyay sidaa sheegta run waaye aniga yurubaa ku karay badanaa Een, shanta sano hadda ugu dambeysa dalka ka shaqeynayay waxaa soo bartay aniga waxaa la dhahaya cultural studies eh, museum studies african studies iyo maxaa la dhahaa howlaha qaabilsan sida dhaqanka mise institutionayaasha dhaqanka loola shaqeeyo iyo sida museumka howlaha museumka mise madxafka loo sameeyo ha noqoto exhibitions wax soo bandhig ha noqoto sida loo dhisaayo xataa museumka focuskaygana maadaama ah, qof soomaali ahay weligay wuxuu ahaa waxaa isku tijaabiyey saa u fahmo dagaal ha dhaho mise ama dhibaatooyinka bulshada qabsan karo sida loo loo isticmaali karo dhaqanka mise fanka sidii loo fiiriyo oo maybe solutions mise you know, fursado loogu helo marka waxaan weliga waxaa ka shaqeyn jira waaye waana aqaanaa weligan waxaa hamin jiray mise waxaa rabi jiray in aa yeesho oo sameysto ah, contemporary art gallery meel fanka casriga bandhig fanka casriga laakiin weligee maadaama yurub kusoo koray waxaa u malayn jiray in laga yaabo inaa ka sameeyo meel yurub ah, dhowr meela yurub ka deganahay oo ka deganaan jiray wax ah, fanka casriga oo africa guud ku saabsan meel lagu soo bandhigi karo laakiin sidaa dalku u umaaday oo baahida markaa arkay codsiga dhalinyaradana aan maqlay walahi waxaa isiray waxa aa ku fikiri jiray ol hore in uu fiican yahay dalkeena oo uu ka maqan yahay ina anigana ku biiro oo intaas aka kaal- kaalinteeda ay noqoto because waxa waxaan waxaa waxaa aniga aqaano oo een, aqoon u leeyahay dadka farshaxanka kuma shaqayn karaan ma adeegsan karaan talentkooda mise you know, hibada ay haystaan inay ku shaqeeyaan marka taasoo kalaa rabnaa inaan la kaalmeyno dadka sida suurtagal ugu noqoto inay isticmaali karaan maxaa la dhahaa hibada ay qabaan ay ku shaqaystaan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd sagal maxamed cali oo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka furtay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka soomaaliyeed kaas oo loogu magacdaray mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiyey saaf intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasha ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay noona soo diyaarisay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
Thank you. لو اشتد ديني كمينا نفلحن وفي خير صغيره ولا يسوى عن يلقون
أمين الله يسامين
وقبيك الجعل بدوري في سمان في دليل زوجة ذيني ومن المفلحين وبتخير طبيب نور آية وعن إلههم
عمين الله يوامين
أغنية حوا والله كالجعل اللي يسوقك أغنية حوا والله كالجعل اللي يسوقك أدنيك كلانا أنت قادية يو أبتسيما نقوي أدنيك كلانا أنت قادية يو
وقبيك الجعل بدوري في سمان في دليل زوجة ديني من الفرحين وبتطير قابيو رؤاية وعن إلهو
عمين الله يوامين وبيك القعل أحد الدور السيد أمان تذلي
لو اشتد ديني كمينا نفلحن وفي خير صغيره ولا يسوى عن يلقون
عمين الله يمامين
idaacaddeenii fiidnimana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo